galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya laba iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari oo afartii galabnimo waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim
qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayno waxaa ka mid a warbixinaynu ku eegayno shaqooyinka baarlamaanka soomaaliya oo u curyaansan soo xadir la'aanta mudanayaal ku filan oo fadhiyada ay ku furmi lahaayeen waxaan wada ogsoonahay golaha shacabkan tiradooda iyo shan oo lagu daray hal haddii konton laga jaro iyo waxa soo haraayo waa iyo lix xubnooda soo haraayo in ay soo xaadir weyso oo baarlamaanka la furmi waayo golihii shacabka la furmi waayo wax saxa maaha waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
iskahorimaad u dhexeeya ciidamada nabad sugidda soomaaliya qaybtooda galmudug iyo maleeshiya beeleed ayaa ka dhacay dhinaca koonfureed ee gaalkacyo maanta isku dhaca labada dhinac ayaa sabay dhimashada hal askari iyo dhaawaca laba kale oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ay ciidamadu isku dhaceen waxaana isku dhacaasi u yimid kadib markii sida dadka deegaanka ay sheegeen ciidamada nabad sugidda oo wada howlgallo lagu sugaya amniga koonfurta gaalkacyo ay koox maleeshiya beeleed ah oo watay gawaarida dagaalka ay u diideen inay halkaasi maraan ciidamada nisa qaybta galmudug ayaa xiray wadooyin halbowlo u ahaa gaalkacyo waxayna ciidamada baaritaano ku sameynayeen dadka lugeynaya halka gaadiidka aan loo ogolayn adeegsiga wadooyinka xidhan howlgallada lagu sugayo amniga ayaa bilowday kadib dilal ka dhacay koonfurta gaalkacyo kuwa oo loo geystay saraakiil dad rayda iyo sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay waxaana qaarkood ay sheegteen mas-uuliyadda weeraradaasi kooxda al-shabaab
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amar ku siiyey hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee dalkan in ay qabqabtaan dadka muhaajiriinta ah ee go'aamada musaafirintooda horey loo gaaray howlgalka dadaalkaasi ama dadkaasi lagu soo qabqabanayo ayaa waxaa bilaabanaya axadda berita ah sida ay warinayaan warbaahinta gudaha dalkan maraykanka howlgalkan ayaa markii ugu horreysay waxaa shaacisay jariidadda the washington post oo sheegtay in lagu beegsanayo ilaa iyo laba kun oo qoys oo ku nool magaalooyin waaweyn oo ku yaalla maraykanka oo dadka muhaajiriinta ah ee dalkan soo gala ay ka soo degaan sida magaalooyinka houston chicago miami iyo los angeles washington post waxa ay sheegtay in xogta la xiriirta soo qabqabashada dadkan ay ka heshay saddex sarkaal oo ka tirsan waaxda socdaalka oo magacooda qariyey wargeyska the miami herald ayaa sheegay in magaalooyinka kale ee la bartilmaameedsanayo ay ka mid yihiin atlanta baltimore denver new orleans new york iyo sidoo kale san francisco dhinaca kalena madaxweyne trump ayaa fariin uu soo dhigay boggiisa twitter-ka isniintii lasoo dhaafay waxa uu ku sheegay in maraykanka uu soo bilaabayo in maraykanka uu bilaabayo musaafiriinta malaayiin qof oo si sharci darro ah dalkan ku jooga ugu yaraan labaatan muhaajir ayaa gaaray jasiiradda lambuduus ee dalka talyaaniga jimcihii shalay muhaajiriintan ayaa ka yimid tunisiya waxaana laga soo dejiyey doonyar iyagoo lagu wareejiyey mid kale oo ay leeyihiin ciidamada biliiska dalka talyaaniga kuwaasoo la geeyey jasiiradda sichelin gelinkii dambe jimcihii dadka deegaanka ayaa kiniisadda jasiiradda ay isugu yimid kuwaasoo dadku u qaybinaya bustooyin iyo gabyo kale islamar ahaantaasina u muujinaya nid wanaag muhaajiriinta oo ku naganaa markab ay leeyihiin hay-ad jarmalka laga leeyahay oo la yidhaahdo watch tree ayaa markabkaasi waxa uu weli ku xaniban yahay jasiiradda lamaduusa kadib markii ciidamada kadib markii ay soo badbaadeen konton iyo saddex muhaajir oo la socday doonyar labaiyo tobankii juun markaas oo ay marayeen meel afartan iyo toddoba newt kalmayl u jirta xeebta zawiya ee dalka libiya waxaana loo diiday inay ku xirtaan dekadda dalka talyaaniga toban muhaajir ayay mas-uuliyiinta dalka talyaaniga soo dejiyeen si adeegyo caafimaad u helaan sida lagu sheegay amar uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha dalka talyaaniga mateo salvini dadkaasi waxaa lagu diiday inay halkaasi wadanka talyaaniga galaan sababo la xidhiidha in loo aqoonsaday inay halis ammaan ku yihiin bulshada
shacabka wadanka mauritaniya ee galbeedka qaaradda afrika ayaa maanta oo sabtiya u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne muritaaniya oo ah wadan caan ku ah afgembiga ah ayaa markii ugu horreysay la rajaynayaa in madaxweyne maxamed wal cabdilcasiis oo dalkaasi afgembi ku qabsaday sanadkii laba kun iyo sideedii uu si dimuqraadi ah xilka ugu wareejiyo madaxweynaha cusub dad gaaraya hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ayaa isu diiwaan geliyey in ay codeeyaan waxaana goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codadka la furay saaka toddobadii aroornimo iyada oo lasoo xiri doono galabta natiijooyinka hordhaca ah ayaa la filayaa inay soo baxaan maalinta isniinta
alab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay markaasi baarlamaanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey aysan kala fadhiyadoodu qabsan sababo la xidhiira soo xadeer la-aanta tirada mudanayaasha u baahan in fadhiga uu ku furmo waxaana baarlamaanka uu sheegay in arrintan ay ugu wacan tahay qaar badan oo xildhibaanada ka mid ah ooan dhowrin xeer hoosaadyada baarlamaanka fadhiyada baarlamaanka korum la-aanta u baaqday waxaa ugu dambeeyey kulankii la filayay in saaka ay yeeshaan xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle xildhibaanada golaha shacabka ayaa ah laba boqol toddobaatan iyo shan lagu daray xubin sharafeed madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasi oo tirada ka dhigaysa laba boqol toddobaatan iyo lix xildhibaan sida uu qaba kheer hoosaadka golaha waxaa hal mar fasax heli kara konton xildhibaan siduu fiyooda u sheegay guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka xildhibaan maxamuud macalin yaxye marka laga hadlayo wuxuu qorayaa in golaha shacabka uusan ka maqanaan karin xildhibaan konton xildhibaan wax ka badan fasax aysan aadi karin bisafa sharciya ama sharci la'aan wax ka maqanaan kara ma jiro duruufo gaara ayaa jiri kara qofka wuu jirin karaa arrimo faamili ayaa jiri kara marka la isku dardaro konton xildhibaan ka badan inaysan maqnaan karin saan wada ogsoonahay golaha shacabkan tiradooda laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu daray hal laba boqol toddobaatan haddii konton laga jaro laba boqol toddobaatan iyo waxa soo haraayo waa laba boqol labaatan iyo lix xubnoodaa soo haraayo marka suurtagal ma ahan in lagu waayo laba boqol labaatan shan in boqol soddon sagaal ay soo xaadir weyso oo baarlamaanka la furmaa golihii shacabka la furmi waayo wax saxa ma ahan marka dhaliisha oo dhan waxay ka taagan tahay ku dhaqan la'aan xeer hoosaadka golaha shacabka xildhibaanada golaha iyo qaar ka mida howlwadeennada ayaa u sheegay v o a in xildhibaanada yimaado golaha ay u dhexeeyaan boqol konton iyo shan ilaa boqol iyo siddeetan xildhibaan ilaa mararka qaarkood waxaa dhacday boqol iyo siddeetan markay ugu badnaato ayuu gaaraa laakiin inaha adigu hadda ka hadlaysid boqol iyo konton boqol iyo lixdanka meelahaas ayuu galayahay laakiin aniga sabab intaa keliya u timaaday ima muuqato waa in xildhibaanada golaha shacabka mas-uuliyad ay qaadeen ay ummaddan u qaadeen waa in wakhtigii loogu talagay ay ku yimaadaan haddii ay imaan waayaan guddoomiyaha golaha shacabka waxaa laga doonayaa iyo guddoonkiis guud ahaan inay ku xisaabtamaan xildhibaan caydaruus ciga ayaa ku dhaliila xildhibaanada gudasho la-aanta shaqada laga sugayo maanta rabaa bartan aan u mariyo dadka soomaaliyeed kulankaa koorumkaa maanta xidhin waaye golaha shacabka oo kalfadhigii shanaad kulamadiisii dhexe ah waxaan leeyahay runtii koorumkaa buuxsami waaye waa ceeb golahu ceeb ku tahay xeer hoosaadku habraac buu leeyahay loo maro xildhibaanka maqnaada xildhibaanka waajibkiisa gudan waaya ilaa ay ku gaadho xeer uu xilwaayis xildhibaanku gaari karo walaalayaal dalkani waa dal tabcaana waa dal adduunkii o dhan ka tegey waxaan rabaa inaynu ka daba tagno adduunyada adduunyada kama daba tegi karno innagoo dhutin annaa kama daba tegi karno adduunka waxaan ka daba tegi karnaa innagoo oo ordanna orodku wuxuu noqonayaa markaas inaynu kulammada soo xaadirno orodku wuxuu noqonayaa in ajandayaasha maalinlaha ah aynu ka doodana ay noqdaan qaar fara badan wakhtiga aynu golaha siinana noqdo muddo dheer uu noqdo oo runtii dadkan loo shaqeeyo xildhibaan sakariye xaaji ayaa sheegay in xildhibaanadu ay matalaad u yihiin shacabka soomaaliyeed ayna ku qaataan guna lacageedkay ku shaqeeyaan muhiimna ay tahay inay gutaan waajibka laga sugayo idiin sheego saakay waxaanu nimid barlamaankii barlamaankii waxaa dhammaan waayey nasaabkii ama intii uu ku furmi lahaa waana markii saddexaad baan u malaynahayaa weyga kan barlamaankaana wuxuu wakiil ka yahay shacbiga soomaaliyeed oo dhan labaatan malyan buu wakiil ka yahay duruufta dalku marayo waad ogtihiin in shacbiga soomaaliyeed mushahar laga qaato ama allowances laga qaato gudna laga qaato oo aan la soo xaadirin ninkii qofkii ku maqan xildhibaankii ku maqan shaqo ama cududaar ama fasax waa meeshiisa wax soconaya maaha waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii loo idmaday baarlamaankan inuusan ka bixin bay noqonaysaa gudoomiyaha guddiga khayr-hoosaadka golaha maxamuud macalin yaxya ayaa u sheegay v o a in muhiimay tahay in la raaco khayr-hoosaadka golaha u yaal dhaqanla'aan xeerhoosaadka golaha shacabka haddii xeerkaa siduu yahay loo dhaqangeliyo ay xildhibaanadu ilaaliyaan waxaan islehay mushkiladdan way xallismaysaa hadday ilaalin waayaanna ay ku dhaqmi waayaan qofka fulintiisa iyo ilaalintiisa laga rabo waa guddoomiyaha golaha shacabka asaga ayaa la rabaa inuu ilaaliyo kula xisaabtamo marka qof bilaamicna isaga maqanaan kara golaha shacabka ma jiro marka waxaan isleeyahay haddii xeerka iyo sharciga loo soo noqdo mushkiladdan way xallismaysaa mar walba oo fadhiga u baaqda kooram la-aan guddoonka golaha ayaa calaan dusha uga tuuro xildhibaanada ka maqan fadhiga waxaana ugu dambeeya fadhigii maanta wakhtiga uu qorayay xeerhoosaadka golaha shacabka waa la joogaa kooramku wuxuu marayaa boqollabaataniyo saddex sidii hore aan ku ballannay xeer nidaamayaasha waa inay u gudbiyaan guddiga anshaxa liisaska ay hayaan wax horaan u xaadhibnay wax la xaadirinayo ma jiraan waana la ogyahay markaan xaadirin uma baahnayn waxay u baahan tahay ficil marka waxaan amraynaa nidaamyaasha inay ku wareejiyaan liisaska ay hayaan guddiga anshaxa maadaama kooramka uusan dhammayn fadhiga annaga ma furmin sidaa daraaddeed waa kala tegaynaa insha allah xildhibaankii ka maqnaada golaha laba kal fadhi wuxuu weynayaa xubinnimada golaha shacabka sida uu qorayo khayr-hoosaadka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan senator bernie sanders oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee tartanka ugu jira musharaxnimada doorashada madaxweynenimada maraykanka ayaa markii ugu horreysay u magacaabay abshir cumar oo ah siyaasi dhallinyaro ah oo ka mid a soomaalida maraykanka inuu noqdo maareeyaha xafiiska ololaha doorashada ee gobolka iowa oo ka mid ah goobaha ay sida weyn ugu loolamaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay abshir cumar qorshakan lii magacaabay waxaa la yidhaahdaa political coordinators waxaa heshiiska siyaasadeed cambaynka ka socota ama ololeynta loo yaqaano waxaa liigu magacaabay markuu gobolka u yimid dhowr bilood ka hor uu sharaxay inuu tartamaayo soo wacay wuxuu weydiiyey inaan otayskaan tago oon u hadlo oon kusoo dhaweeyo gobolka markii aan la kulmay waan waan wada hadalnay inaan ka hadalno doorashada siday udhici doonto amnigeeda maxay tahay iyo wuxuu filaayo kadib wuxuu i weydiiyey inaan ka qayb qaato cambaynka dhowr wiik baan ka wada hadalnay markaasna isbuucanaa li magacaabay inaan ahay political coordinator waa gartay marka magacaabistaadu waxay ku soo aaday toddobaadka loo dabaaldego qaxootiga ee dunida adiguna dabcan waxaad tahay qof waddankan maraykanka qaxootinimo ku yimid marka xil intaa la eg in lagu magacaabo sideed u aragta adigu hordoon waa wax nagu horeyso weli maraykanka ma dhicin qof madaxweyne u tartamaa gaar ahaan qof oo oo ragdhanar loo yaqaano ama qof oo la filayo inuu rayn doono inuu weligiisa magacaabo qof qaxooti ama qof oo qaxootigu dal muslim ka imaado weli mayna dhicin soani waxaan filayaa inay arrin fiican noo tahay soomaalida haddaa rabtaa in maraykanka joogto gaar ahaan magaalada minneapolis iyo xataa seattle soomaalida way soo baxeen city council iyo aqalka sare ee gobolka waa loo doortay xataa gabadha ilhaal cumar la yidhahdo waxaa loo doortay baarlamaanka sare ee dalka so runtii waa waa wax nagu soo kordhay oo fiican miiska oo lagu qaybsado dalka maraykanka khayraadkiisa maanta waan fadhinaa haddana waan badinaynaa inta qof oo miidkaas fadhida insha allah gobolka iowa waxa uu ka mid yahay gobollada lagu kala ogaado ama kala saara dadka doorashada maraykanka madaxtinimadeed u tartamaya waa meesha codka laga raadiyo qof walba hay uu tago adigu rajo intee la eg baad ka qabtaa in bani sanders magacaabidda uu ku magacaabay inay guul u noqoto runtii maanta waa loo yaqaanaa maraykanka doorashada markay dhacaysa gobolka iowa waa gobolka lagu kala baxo qofkii ku raayo gobolka taariikhiya marka loo fiiriyo qofka madaxtinimada qaato iyo qofkii ku guuldarre ay ku dhacdo ma helo jagadaas soo anaga muhiimadda ay leedahay gobolkan inaan galno aad bay u weyn tahay haddana ani aad waxaan ku faraxsanahay in lagu aaminay shaqadaas inaan usoo saaro oo gobolka aan usoo saaray inuu ku raayo maanti doorasho maanta hadday doorasho dhacdo waxaan filayaa in anaga raynayno markii la saynay taageer taageerayaasheenna markii la koobo gobolka maanta ayago waxaan ku leenahay labaatan iyo shan kun oo qofna taageersan oo gaar ahaan noo shaqayn doono oo guryaha noo gargaraaci doono oo telefonka noo qaban doono haddana kasii badan inta noo codayn doonto waa saddex shabaab so anaga maanta naguma dabaqday naguma jirto taageero badan waan leenahay iyo inshallah waxaan ku rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono doorashadan waa garta haddii ay dhacdo marka maadaama adiga iowa ay shaqadaadu tahay inaad uga ololeyso bani sanders sidii uu looga dooran lahaa adigu marka haddii uu ku guuleysto xilkaasi amaba waxa loo yaqaano iowa cocus hadduu ku guuleysto adigu shaqadaadu marka ma halkaa iowa ku ekaan doontaa mase gobolada kale loo gudbaya ayaad waad la sii socon doontaa waad la shaqayn doontaa bani sanders hadeetan muhiimadda waxay saaran tahay gobolka iowa shaqayda waxay ku koobantaha maanta ilaa saddexda february inaan ka shaqeeyo gobolka oo aan ku rayno habeenkay doorashada la dhacdo waan ka baxaya gobolka waxaan raacayaa diyaaradda ee kambeynka leedahay gobolada ku wareegeyso markaas raacaya so iowa waa hadda saan ilaa february laakiin february kadib waan ka tegi doonaa gobolka goboladaan ku wareegaana markaadna ololayn baan ku bilaabeynaa donald trump inaan ka qaadno xilka marka dabcan shaqadaadu iowa kuma koobnaan doonto haddii la guulaysto way sii socon doontaa sidaasaan u fahmay saas waaye haddii iowa lagu guulaysto madaxtinimada waa helaynaa waa inaan ka shaqeyno gobolada kale laakiin iowa haddii guuldarro nagu dhacdo la heli maayo laakiin hadartaan markii aan qiyaasina oo xisaabtaan sameynay waan ku guulaysan doonaa gobolka iowa insha allah hadda ka hor waxaad gobolka uga tartantay magaalada demoyn golihiisa deegaanka oo dabcan v o aad la hadashay rajada aad ka qabtay inkastoo aadan ku guulaysanin dabcan isa sharaxaadaadiina caqabado fara badan baad la kulmaysay iyo in dadka islaamka nacabu ay hanjabaaday wax kuu soo diraan hadda maadaama xilkan lagu magacaabay miyaad la kulantay wax cabsi ah ama hanjabaado ah oo kusoo gaaray runtii dad oo muslimiina ama saxuufi oo nacab way jiraan dad oo soo dhaweeyo oo waasimo la dhaqma way jiraan waxaan ba ilahay bay kulanta waxay dhici doonta laakiin inaa anaga soomaaliyadaan nahay dagaal wax badan baana lagu wadaa dhirtaan dhowr sano ka badan dagaal waa nagu waday iyadana waa bakdin waa ku socon karnaa guryaheena kama soo bixi karno ama runtii laganama intaa isgelino aan soo istaagno oo oo hadalno oo dagaalamadno oo maxay dhahdaa aan ka qayb galno doorashada labadaas iyadana inaan isdifacno oo raganimadeeda raganimadeena aan la soo baxno ama in dadna xukumaan
kaasi waxa uu ahaa abshir cumar oo senator berni sanders oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee tartanka ugu jira musharaxnimada doorashada madaxweynaha dalkan maraykanka oo xafiiskiisa iowa u doortay in uu ololaha u hogaamiyo waxa uu u waramayey wariyaha v o a maxamuud mascad halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka alaba waxaanu ku qaadaa dhignawn dhegeystayaasha dib ugu xasuusinaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ee toddobaadkeena soo dhaafay ee idaacadda v o edu ay baahisay waxaana dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka mid ahaa allah u naxariistay waxaa toddobaadkan magaalada dhisabee dalka etoobiya ku geeriyooday abwaankii weynaa ee soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi ciise singob abwaanka ayaa geeriyooday isagoo xiyotoddobaatan sanna jira waxaana uu ka tegay saddexiy labaatan carruura iyo laba xaas sida ay ehelkiisa iyo qaraabadiisa ay sheegeen waxaa la sheegayaa in xanuun uu la soo derisay dabadeedna cisbitaal ku yaalla magaalada adisabab markii lagu qalay kadib uu halkaasi ku dhintay waxaana lagu aasay isla toddobaadkan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya iyadoo baraha bulshada ay jiraan dadaadu fara badan oo isku weydiinaya sababta jigjiga loogu aasay singob oo aan loogu aasin soomaaliya oo aan aas qarnana loogu sameynin waxaa arrintaasi ka jawaabaya wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdi xeer maareye oo toddobaadkan v o eda la hadlay bismi illaahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marka u horeysa waxaan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto hobollada waaberi qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay abwaan sangub runtii ahaa qof qiimo badan ugu fadhiya qaranka soomaaliyed allah u naxariiso naxariistii janno isagana ilahay ka waraabiyo marka sangub maanta ayaa lagu aasay magaalada jigjiga dowladda soomaaliyeedna markii uu dhintay allah u naxariiso abwaanka waxaanu qorshaynay inaan qabanno aas qaran ku qabanno magaala madaxa dalka laakiin codsi ay ku adkaysteen oo nooga yimid qoyska ayaanu madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladdu ay u hogaansatay marka wafdi ballaaran baan nuu dirnay oo ka ka qayb qaaday aaska marxuumka waa tahay marka ma asagaa horey uga sii dardaarmay in lagu duugo ama lagu aasaan iraahdee dhinaca jigjiga ma maqlin anigu laakiin madaxweynaha iyo aniga iyo wasiiro kale oo loo saaray inay aas qaran sameeyaan maadaama anigu aan ahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo tiyaatarka iyo hobolada waaberi hoos yimaadaan wafdiga guddiga loo magacaabay inay aas qaran sameeyaan oo marxuumka maydkiisa dalka kusoo celiyaan ayaan ku jiray marka ehelada ayaa ayaa markaa codsatay laakiin anigu weli ma maqlin isagaa ka dardaara kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdi xayr maareya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa toddobaadkan wuxuu gaashaanka u duruuray waraaq ka soo baxday dowladda federaaliga ee soomaaliya oo la xiriirta doorashada galmudug taasoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ku sheegtay in xilligii madaxda maamulka galmudug uu ku egyahay afarta bisha julaay doorashada la qabto wixii markaa ka dambeeya oo ay isugu yimaadaan dadka dega gobollada galgaduud iyo mudug sidii ay dowlad cusub u dhisan lahaayeen mudane xaaf oo ka hadlay dhuusamareeb ay toddobaadkan sheegay in galmudug ay tahay maamul madax bannaan oo ayada iyada ay go-aan ka gaari karayso warqado badan baa bidbinahaya carada oo aan runtii la yaabnay iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan mustacmarad maaha waa state madax bannaan ma aha mid cusub oo hadda la dhisayo aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqaddii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay state cusub ma aha galmudug shaqo bay leedahay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay madax bay leedahay caasimaddeedii bay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anigu anugu meelay ku taal ma arag aad iyo aad baan uga xunahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si baddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan inay tahay xadgudub sharci darro ah waxaan u baahannahay xorriyaddeeda in loo daayo waxaan laaliya wixii tala ah oo galmuduga galmudug baale hadday tahay dibheshiisiin galmudug baale hadday tahay election galmudug baale haddii ay tahay shaqo galmudug baale galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaan adduunkiiyo cid walba u sheegayna xorriyaddeeda in loo daayo in nalaanu xoor ku noolaano ayaan u baahana in ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayana loo soo diro diyaar mane waanu ka afeefanaynaa waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loo baahanya hawsheennu ha ahaato aan is ilaalino hawsheennu ha ahaato aan isdifaacno hawsheennu ha ahaato aan isku tashanno isla toddobaadkan waxaa magaalada dhuusamareeb gaaray wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaaliga ee soomaaliya ee wafdigu hogaaminayo kuwaas oo u kuurgalaya xaaladda gobolka iyo sidii ay xiisadda u qaboojin lahaayeen islamar ahaantaasina maamulka ahlusunna iyo xubnaha kale ee gobolka ugala hadli lahaayeen ajandaha dowladda federaaliga ee soomaaliya oo in doorasho la qabto wixii ka dambeeya julaay somalilan ayaa toddobaadkan waxa ay xurriyaddiisa dib u siisay xildhibaan maxamed axmed dhakool kaasoo ku xirnaa xarunta dembi baarista ee c i d da magaalada hargeysa muddo ilowreedyo dhinaca biliiska ayaa v o a u xaqiijiyay in sii deynta xildhibaanka ay jirto waxaana dhakool uu ka gaabsaday inuu warbaahinta la hadlo kadib markii la sii daayey sidoo kale somalilan ayaan war ka soo saarin xarigiisa maxamed axmed dhakool ayaa la xiray bishii mey waxaana xukuumaddu ay ku hedaysay inuu u gafay dastuurka kadib markii sida uu sheegay inay tahay in si weyn loo xuso lixlabaatanka juun oo ah markii xornimada ay qaateen gobolada waqooyi soomaaliya intii aadka loo weynin lahaa siddeed iyo tobanka mey oo ku beegan markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in aanu jirin walaac ku saabsan in cudurka ebola uu soo gaaro soomaaliya kadib markii maalmihi lasoo dhaafay laga helay kiisas cudurkaasi la xidhiira gudaha waddanka uganda dalka kenya ayaa sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay baareen toddobaadkan kasoo gudbinay dad lagu arkay calaamado u eg kuwa ebola hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa markii dambe xaqiijiyey in kiisaskaasi aysan ahayn ebola ayna feejignaan sare uga jiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed saciid cabdulahi ayaa toddobaadkan v o eda la hadlay sidaad la socotaan mandatka wasaaradda caafimaadka waxa weyan inay ilaaliso waxyaalaha emergencyga iyo dhibaatooyinka markii wadanku ay la soo gudboodaan dhinaca caafimaadka marka insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryanaa cudurkan la sheegaya ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin laakiin waxaa waajibaadkeennana saaran ay ay waajibaadka naga saaran arrintaas waxay tahay inaan diyaargarowgii loo baahnaa aan diyaargarowno annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan idhahdaa w h o iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isuba bedesho alertiga mise maxaan idhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa annaga ka dowladda soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman karto iyo waddamada run ahaantii lasoo mari karana xiriira ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkee annagoo dhan annagoo wada jira aan uga hortegi karno sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo waa cudur faafaayo adduunkao dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay laakiin in publiga ay baanigarayaanna cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaas sii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayan jirin soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin kaasi waxa waa wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed saciid cabdullaahi militariga maraykanka ayaa sheegay in laba duqeymood ay ka geysteen toddobaadka nawaaxiga magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ku bartilmaameysadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana militarigu sheegay in laba ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab halkaas ay ku dileen intaas ayaynu kusoo gebagabaynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tani kulan dambe nabadgelyo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegeysanayseen markan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan ayaa soo jeedinaya
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasho maadaa qaatibsane dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka ibraahinow aniga aan soo qabto waa tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay waana dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa dadka diraya ugu horraysa hooyo xabiibo barre warsame dad kaloo fara badan ayaa ku jira eedo aamino sheekh maxamed xasan maxamed maxamuud cismaan maxamed maxamuud cabdulaahi maxamed maxamuud ruqiyo maxamed maxamuud caashe maxamed maxamuud iyo kaaho maxamed maxamuud iyo faadumo adeer axmed bahlajiri iyo axmed jimcaale maxamed iyo xaliimo macalin mukhtaar iyo xabiibo cabdi warsame aamino xuseen faarax dhammaan dadkani oo kala jooga gobolada soomaaliya oo dhan baa la yiri iyo muqdisho iyo sidoo kale dhuusamareeb iyo gadoon waxay dhambaal tahniyado aroosa u dirayaan lamaanaha isdoortay baa la yiri ee kale ah cabdiweli cali geedo qorow iyo saynab sheekh ciise maxamed oo arooskooda uu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho baa la yiri afar iyo tobankii bisha juun ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaana leenaha bay idhaahdeen isku waara oo rabbaha idinkala siiyo ubad khayr qaba annagu waxaan raacinaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid bashiir cali mawliid muuse aadan iyo khaalid muuse maxamuud iyo shiina faysal aadan waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan waxay yidhahdeen saaxiibkayn ciid cabdulaahi oo arooskuisa uu ka qabsoomay waxaan filayaa in uu saaxiibkan idin dhegeysanayo waa tahay brinow heesta ugu horraysa ee barnaamijkana dhegeystayaasha bal usoo qabo iyo annagaba waxaan u soo qabanaynaa codkii maxamed sulayman
Tikeliya hayde
يا كتبيه تكلي عيدي وبشدا إنا وركو تريسي قلبك كتبيه دنيا واريو بالملتو عهديو دقح تسكيسي
tahay mar kale dhinaca dhambaalada haddaan jalleecno oo dhambaalka dhinaceega yaalan ibraahina waan soo qabto marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan bahda hambaliyada iyo salaamaha baa la yidhi marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah axmed cabdulaahi jaamac gadoon iyo xuseen ciise barre maxamed cabdulaahi waxau ku magaca dheeryahay tree e f iyo sidoo kale maxamed yuusuf qayaad maxamed faarax dhagac cadde waxau ku magac dheeryahay xiirane iyo maxamuud xuseen cali fitig waxau ku magac dheeryahay nabane iyo sidoo kale raage faarax yaxye iyo maxamuud dhagaafe baa la yidhi iyo hure iyo asxaab kaloo fara badan oo uu ka mid yahay cabdulaahi hure jibriil iyo ugaase hure jibriil iyo cismaan cabdulqaadir xuseen xaluus iyo jaamac siciid yuusuf wuxuu ku magac dheer yahay jaamac diyaano dhammaan dadkani waxa ay joogaan gaalkacyo jiracle iyo degmada bookh waxaanay halkan hambalyo aroos uga dirayaan master farxaan cali iyo xaye iyo marwadiisa baa la yidhi yurub xasan
dhega buro oo arooskoodu uu ka dhacay degmada gadoon waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano rabbaha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalka nacaasho wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo sheikhow cabdi dheere iyo habaryar moko sheikhow cabdi dheere iyo eedda xaawo jibriil muumin dheere iyo caruurteeda abuukar mubaarak cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa ayaan cilme iyo caruurtooda iyo maxamed cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa shukri xasan iyo caruurtooda iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa felis cabdulle iyo caruurtooda cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo caruurtiisa iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa iyo cumar cabdulaahi jebiye iyo marwadiisa iyo waxay yidhahdeen cali caynti kheyre iyo safiye caynti kheyre iyo cumar caynti kheyre iyo nimco caynti kheyre waxaana ay yidhaahdeen waxaan jecelnahay inaan taaniyad kal iyo laab ah aan gaarsiino seynab cabdulaahi maxamuud seynab bello iyo saygeeda axmed cayne kheyre oo waxay yidhaahdeen gabari ay ugu dhalatay magaalada viborg ee waddanka denmark gabadhaas oo loo bixiyey maryan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin anigana aamin ayaan raacinayaa waa toddobaadkii ibraahim oo aan heesaha dhinacaaga uun sidii maxaa la dhihi jiray koox maantoo dhan kubadda dhinacuda loo laadayaa oo ilaa goolka laga dhaliyo marka bal heestan labaadna noo soo qaban amaya anaaba ma dhow iska soo laadi doonee heesta labaad in dhegeystayaasheenu ciyaarayno waa sida siliska dahabka nafta qoorta suro
haye sida siliska dahabka nafta qoorta suro
ha iska laalaado haye haye haye yaa ku luqay marka waxaa ku luqaynayaa cabdiraxmaan xanateeye iyo farxiyo fiska
haddii aan intaasi ku dhaafno codadka labada fannaan farxiyo fiska iyo xadan teeye dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkan waxaa dadka diraya ugu horraysa hooyo xabiibo barre warsame waxaa kaloo ku jira dhambaalka dad kaloo fara badan oo ay ka mid tahay do-aamine sheekh maxamed xasan maxamed maxamuud ayaa ku jira iyo sidoo kale cismaan maxamed maxamuud iyo cabdulaahi maxamed maxamuud ruqyo maxamed maxamuud caasho maxamed maxamuud kaaho maxamed maxamuud iyo faadumo adeer axmed baa la yidhi iyo axmed jimcaale maxamed xalimo macalin mukhtaar iyo xabiibo cabdiwarsame iyo aamino xuseen faarax dhammaan dadkana waxay kala joogaan baa la yidhi magaalada muqdisho dhuusamareeb iyo gadoon oo gudaha soomaaliya ah waxaanay dhambaale tahneed oo aroos u dirayaan lamaanaha isdoortay baa la yidhi ee kala ah cabdiweli cali geedo qorow iyo saynab sheekh ciise maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan juun ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaanan leenahay bay yidhaahdeen ubad khayr qaba rabbaha idin kala siiyo oo noqda qoyskii isku waara annaguna waxaan leenahay aamiin waxaa tahniyadan diraya nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed iyo qadar salebaan maxamed iyo maxamed muuse maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo qadar maxamed jaamac cabdiraxiin axmed nuur sacad maxamed diiriye suuri maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye iyo saade maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo duniyada daafeeda kala jooga waxayna jecel yihiin inay halkan tahniyad uga diraan islamarkaana ay heestan u ciyaaraan cali aadan maxamed iyo nimco ismaaciil oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa daadiyaasha barnaamijka
waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo qoyskii isku waara ubad khayr qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin markan adiga le waay
ballantaad qaadday ahayd inaad markaa kubadda iska soo laadi doontid waa tahay waxba kama qabo waxaan soo qabanayaa heestaan kudhageedu yahay barasho cidlowday waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda qaaliladan
barasho cidlowday iyo codkii qaaliladan ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka aan soo qabanayo ee gacantayda ku jira ugu horrayn ayaa lagu soo bilaabay waxaannu salaamaynaa guud ahaan shaqaalaha idaacadda caalamiga baa la yidhi ee v o a qaybteeda afka soomaaliga gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi waxaan halkan hambalyo dhalasho uga diraynaa lamaanaha kale ah baa la yidhi hee waa saleebaan cabdulaahi xasan yare iyo marwadiisa haweeya cabdi daahir oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada dubai ee sutagga imaaraadka carabta taariikhdu markay ahayd bishii mey aanu soo dhaafnay shan iyo labaatankeedii ee sanadkan gabadhaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi maa'ida maryan saleebaan cabdulaahi xasan yare dadka tahaniyadda dirayana waxa ay kale yihiin hooyo xaali maxamed cali farxaan xasan aadan master wuxuu ku magac dheeryahay dhoolla yare iyo wacan cabdulaahi xasan yare iyo shaafici cabdirasaaqa xasan yare iyo maxamed yuusuf xasan yare iyo adeero cabdirasaaqa xasan yare saqadhi baa la yidhi iyo adeero cabdi xasan yare saqadhi wuxuu ku magac dheeryahay cabdimidoobe iyo adeero kalea ku jira yuusuf xasan yare saqadhi baa ku jira iyo eedo xaawo xasan yare saqadhi iyo jamaal cabdi gowraan waxa uu ku magac dheeryahay waaraad dhammaan reer xasan saqadhi iyo sidoo kale jaamac xasan aadan iyo cabdiraxmaan xasan aadan iyo faadumo xasan aadan iyo ugu dambayntii fatxa xasan aadan dhammaan reer xasan aadan waxay yidhahdeen annagoo kala joognaa buuhoodle hargeysa laascaanood garowe maraykanka dubai koonfur afrika iyo meelo kale waxaan leenahay bay yidhahdeen maa'ida maryan laba magacleey soo barbaar oo noqo tii diinteeda dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda baarina u noqota baa la yidhi waalidkeed aamiin aamiin ibraahim oo iyagaa soo dhameeyey dhambaalka dhinacaga yaalla waxaa noo baaqayaa aabe jaamac maxamed cali iyo adeero daahir maxamed cali xuseen suude cali cabdulle caroole cali iyo cali caroole cali iyo waxay yidhaahdeen sayid cumar rooble cabdifataax maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan xasan suuli iyo xasan xuseen suuli cabdi xuseen maxamed zahre cabdulle zahre jaamac iyo sacadiyo jaamac maxamed dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo duniya dacladeeda inay tahniyad kala iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdulaahi jaamac maxamed iyo raxmo axmed xaydar oo arooskooda uu ka qabsoomay dhuuse mareeb waxaana ay leeyihiin arooskana allah ka dhigo mid aada bashbash iyo barwaaqo kala kulantaan ee banowdin kala siiyo ubad kheyr qaba heesta xigta heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanin waa heestii laba bogleyn iyo codkii cumar cabdulle shuuli
berigan isbaraniyo bilagowra gabar yahay anigoon hurdada bogan dhigaantada oo qura anigu biseelo berigan isbaraniyo bilagowra gabar yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigu baseero bal dahabi tahay jecelku waa balay bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta boosta kuugu soo dira bal dahabii tahay jecelku waa balay bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta boosta kuugu soo dira hawada beenu sheegaa beydkii aan geli lahayn anoo badi habeeyay aroos kuula begsaday hawada beenu sheegaa beydkii aan geli lahayn anoo badi habeeyay aroos kuula begsaday xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin beeno ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin beeno gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay waddaan goorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray waddaan goorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray aanun hadalkaasi badin buuraha aanun korin baddana kaga sheekeyn aanun hadalkaasi badin buuraha aanun korin baddana kaga sheekeyn halkee ay u badatee murtiiduna biyo dhigaysiyo hankuu taabta bogtay halkay u badatee murtidna biyo dhigaysiyo
dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahim ow haddaan soo qabtana magacayga baa la yidhi waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud buu yidhi ugu horreyna waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashacuud iyo daandure baa layidhi waanu kaa guddoonnay mid lamidan hawadaan kuu soo marinaynaa marka xiga buu yidhi warqadan meherka ah waxaa diraya annagoo kale ah hee sida loo soo qaraaban aad uga helay sadiiq aadan xidig iyo xasan xuseen xasan iyo nuur maxamed geedi iyo dayib tahliil maxamed iyo cabdulaahi maxamed axmed iyo cabdiraxiin axmed iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan waxaa ku jirta xamda maxamed faarax iyo liibaan maxamed shirwac shaafici ciid iyo maxamed shaafi iyo sawde xuseen maxamed iyo yaasiin gacma dheere dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi cadaado cabudwaaq muqdisho gobdheer baa la yidhi iyo sidoo kale gaalkacyo baxdo gurceel iyo meelo kale waxaanay hambalyo meher u dirayaan xasan daleel dhoore iyo marwadiisa magaceeda waa laga soo tegay waa tahay malaha toddobaadka dambe soo raacin doonaan meherkooda waxau ka dhacay baa la yidhi degmada cadaado ee gobolka galgaduud ducada waa xaggeena baa layidhi waata waxaan ugu ducaynaynaa xasan deel dhoore iyo marwadiisa in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waara awlaad khayr qabtana uu rabbi kala siiyo aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya waxau naga soo gaaray reer cali maxamed geedqorow iyo reer maxamuud geedqorow reer maxamed sayid axmed aadan iyo abtiyaal macalin cabdiraxmaan cali maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda doctor cabdulaahi cali maxamed iyo xaaskiisa iyo waxay idhaahdeen bashiir cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cumar cali maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud maxamed cumar iyo cabdiweli maxamed cumar iyo cabdifataax cali geedi iyo daahir cali geedi cabdicasiis daahir maxamuud iyo axmed daahir maxamuud iyo bashiir maxamed cali iyo cabdisalaan maxamed cali doctor liibaan cabdulaahi maxamuud iyo maxamed macalin cabdiraxmaan cali iyo cabdiqaadir macalin cabdiraxmaan cali iyo zahre macalin cabdiraxmaan cali xamdi maxamed cali iyo caaisha maxamed nuur dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan muqdisho dhuusamareeb guriceel mareerguur iyo magaalada mombasa ee dalka kenya waxaana ay hambalyo u dirayaan cabdiweli cali maxamed iyo seynab sheekh ciise maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodon oo ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaa leenahay anigana amin ayaan raacinaya ibraahinow dhambaaladii waan dhammaynay bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaasha aan uga tegayno waatee dooq iyo dareen ayaan usoo qabanaynaa yaa ku luuqeeya cabdulqaadir saahil dabcan waana heestaanu kusoo xirayno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinaya barnaamijka ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud inta aan mar kale haddii aan laidmaha wada ku kulmayno dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo duqdaydaadii ku raaco dareen cashaq bay guduuleen naftaydana waan naftaydana waan naftaydana waan la duudaa duqdaydaadii ku raaco dareen cashaq bay guduuleen naftaydana waan naftaydana waan naftaydana waan la duudaa sidii baan dalaalka oo idhi adiga kaadaydayaayo anigu awadaadayo sidii baan dalaalka oo idhi adiga kaadaydayaayo anigu awadaadayo ibintabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniyo waa dabiibiyo waa dareeniyo waa xanuun darane ibintabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dabiibiyo waa dareeniyo waa dareeniyo waa xanuun darane sidii baan dabad wareego anigu dalamba bibaano iqoy awadaadayo sidii baan dabad wareego anigu dalamba bibaano iqoy awadaadayo
heestaasi ayaa waxay ugu dambeysay guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a aniga oo filaya in barnaamijka hambaleyda iyo heesaha heesaha ku jiray inaad si weyn uga hesheen dhambaaladii aad soo dirsateenna aad ka wada hesheen oo aad ka dhegaysateen guud ahaan idaacad intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaa dhinaca soo saaraysta iska lahaa bashiir abikar intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xabiibi anna waa naqsuune naftaydu aday ku doonto docnaba adi kama aadee xabiibi anna waan xabiibi anna waan xabiibi anna waa naqsuune jacaylkeenu waa midaan dumin dulqaadiyo yeesha sharafo inagu aynu wadaag daryeelneen jacaylkeenu waa midaan dumin dulqaadiyo yeesha sharafo inagu aynu wadaag daryeelneen dibindabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dabiibiyo waa dareeniyo waa dabiibiyo waa xanuun darane dibindabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniyo waa dabiibiyo waa dareen